galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee wararka v o edo idinkaga imaaneysa washington waa maalin jimco ah abriilna waa kow sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan barnaamijkeenan lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo idaacadeena galabnimo iyo guud ahaanba idaacadaha v o edaad kala socotaan barteena internetka ee v o a somaalica com afrikada bari waa afartii galabnimo dhegaystayaal kusoo dhowaada galabta iyo wararka v o e da oon idiin daadahinaya anigoo ah sahre cabdi axmed qodobo dhowra ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o eda waxaana ka mid a barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan toddobaadkan ku eegi doono doorka dhallinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa gole inuu aad u wanaagsan yahay ama sare u kacay siday doonaanba ha ku imaadaan dhallinyarada soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qaybgelin baarlamaanka lasoo xulay ee soomaaliya sanadkan ee lasoo sallaggareeyey waxaa ku soo biiray waa dhallinyaro aan isleeyahay boqolkiiba afartan waa ciidamo umana dhuundaleelaan waaqica dalka iyo siduu yahay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixin aan ku eegi doono guddiga hirgelinta doorashada ee heerka federaal ee soomaaliya oo shaaciyey liiska xubnaha labada aqal ee baarlamaanka waxay sas ka qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub dabcan iyagoo ka baqaya inaan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo darin murashaxiin filla soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su-aal geliyey
qodobadaas iyo warar kaleba waad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo ee la-aanta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaaneysa washington balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida magaalada koonfureed ee meripol ee dalkaasi ukrain ayaa maanta quud dareynaysa inay aragto in ruushka uu qiimeeyo bini-aadanimada islamarkaasina la gaarsiiyo gargaarada ay u baahan tahay magaaladaasi lana ogolaado in dadka laga soo saaro waxaan qabnaa rajo weyn waxaan rajaynaynaa inaan u dhowaano magaalada laakiinse weli ma caddo tani inay dhacayso sidaas waxaa yidri afhayeenka hay-adda laanqeyrta cas ewan watson kulanyo gaadiid ah ayaa gaarsiiyey gargaarada goobtaasi sidoo kaleetana basas waaweyn ayaa u istaagay khamiistii inay soo saaraan halkaasi dadka ku go'doonsan diblomaasi sare u dhasha dalka turkiga ayaa tv-ga waddankaasi wuxuu u sheegay inay ka shaqaynayaan sidii ay isugu soo dhoweyn lahaayeen dhinacyada miiska wadahadalkana la isugu keeni lahaa madaxa wafdiga ukrain david arkamia ayaa waxa uu sheegay in wadaxaajoodyada lasoo celin doono maanta oo jimco ah iyadoo ay jiri doonto in khadka dhinaca internetka ee muuqaalka ah lagu bilaabo wadahadalka sarkaal sare oo ka tirsan ruushka ayaa sheegay in laba ka mida diyaaradaha helikobteriska ukrain ay qaadeen weeraro duqeyma oo jimcahan maantayta ay la beegsadeen keedka shidaalka oo ku yaala magaalada ruushka ku taalla ee belegorod waxaana uu sheegay halkaasi inuu dab qabsaday oo uu sababay khasaare madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay khamiistii shalayta ahayd inuu amray in la sii daayo hal milyan oo barmiil oo saliid ah taasi oo la rabo in looga gaashaanto saliid yaraanshiyaha iyo qaaliyowga shidaalka dalkan shidaalkan ayaa waxa uu ahaa keedkii dalka maraykanka u yaalay waxaana loogu talagalay muddada lixda bilood ee soo socota in la isticmaalo madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeraya tan iyo cunuqabateynta intii la saaray ruushka madaxweynaha ruushka valadimir putinna waxa uu ka dalbaday dalalka yurub in shidaalka ay ka gataan dalkiisa ay saxiixaan in lacagta moscow ee raabalka ay ku beddeshaan shidaalka arrinkaasi oo ka dhalatay cunuqabateyntii reer galbeedku ay saareen dalkaasi ukrain weerarada uu ku qaaday aawadeed oo guud ahaanba dalkaasi dhaqaalihiisa saameysay laakiinse qaar ka mid a wadamada yurub ee ku xiran shidaalka dalkaasi ruushka oo uu ku jiro dalka jarmalka ayaa arintaasi waxa ay si weyn uga biyadiideen oo uga falceliyeen ayadoo maraykanku uu isu diyaarinaya inuu soo dhoweeyo tobanaan kun oo u dhasha dadka reer ukrain oo kasoo cararaya dagaalada ayaa haddana waxa uu sii wadaa inuu masaafiriyo tiro badan oo qaxooti afrikaana iyo wadamada kaleeta karibiyanka kuwa kasoo jeeda oo dib loogu celinayo dalalkii ay kasoo haajireen oo qaarkood ay ka jiraan rabshado kuwaasi la kulmaya ayaa layidhi kufsi jirdil xarig iyo sidoo kaleeto ciqaabo kaleeto oon loo meeldayin iyo xadgudubyo ma danaynayaani nin madow ah sidaas waxaa yidhi tebe oo degan colombos ohio isagoo ula jeeda siyaasiyiinta maraykanka farqiga u dhexeeya labada ummadood ayaa runtii ah mid cad ayuu yidri way garanayaan waxa ka dhacay meelaha aan ka imaanayno waxaase aan go-aansanay inaan indhahooda iyo dhagahooda waxayse go-aansadeen ayuu yidri inay indhahooda iyo dhagahoodaba ka xirtaan walaaca tebe ayaa la xiriira dib u celinta deg dega ah ee qaxootiga heyti ee kasoo gudbaya xadka ayaga oo aanan helin wax fursada oo magangelye ah ay ku weydiistaan halkan iyadoo qaxootiga afrikaanka iyo kuwa kaleeto ee bariga dhexeba dhabarka laga riixayo marka loo barbardhigo ayaa layidhi sida reer galbeedku ay ugu xamaasadaysan yihiin dadka barakacay ee reer ukrain bishii maarso ee ina dhaaftay haatan madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa waxa uu ku dhawaaqay in maraykanku uu dhaweynayo soo dhoweynayo ku dhowaad boqol kun oo qaxooti ukrain ah lana siinayo deganaansho ku meel gaar ah oo nooca loo yaqaano t p s ka soddon kun oo kaleetona horay ayay ugu sugnaayeen maraykanka sidoo kaleetona waxaa la xoojiyey masaafirinta ayaa layiri dadka qaxootiga ah ee iyagu dhibaatooyinka uga soo cararay meela ka mid a afrika waa tahay galab wanaagsan xaggiina dhegeystayaal intiina bariga afrika nagala socotaay aan ku bilowna ee guddiga doorashooyinka heerka federaal ee soomaaliya ayaa xalay shaaciyay natiijada doorashada xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka koob iyo tobnaad ee dalka inkastoo ay weli harsan yihiin ku dhowaad soddon mudane oo aan weli la dooranin haddana waxaa liiska ka soo muuqday afar kursi oo doorashadooda lagu muransan yahay uuna ka mid yahay kursiga fahad yaasiin oo ah la taliyaha xagga amniga ee madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kaleetona guddiga ayaa shaaciyey in afar iyo tobanka bishan la dhaarin doono xubnaha soo baxay iyada oo qaar ka mid a guddigaasina ay ka hor imaadeen liiskan sida xogayaha guddigaasi oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho uu sheegay balse maanta xilka laga qaaday wariyaha v o eda muqdisho cabdicasiis barrow ayaa warbixintan amuurtaasi la xiriirta kasoo diray muqdisho wixii ka dambeeyey markii xalay guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya uu soo saaray natiijada liiska xildhibaanada dooran ee loo madlan yahay in la dhaariyo afar iyo tobanka bishan ayaa waxaa soo muuqanayay aragtiyo siyaasadda la xiriira oo isweydaarsan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa qoraal uu soo saaray kusoo dhoweeya tallaabada uu guddigu qaaday isagoo sidoo kalena ku booriyey in guddiga afar iyo tobanka bishan uu fuliyo qorshihii ahaa in xildhibaanada la dhaariyo dhammaystirka doorashooyinka kuraasta golaha shacabka oo dhowr jeer dib uga dhacday wakhtigii loogu talagalay ayaa lagu waday in dhammaadka bishan maaja lasoo gabagabeeyo laakiin weli ku dhowaad soddon mudane ayaa dhiman lix iyo toban kursi oo taalla magaalada garbahaare ee gobolka gadana weli far looma qaadin haddaba iyadoo xildhibaanada lagu wado in la dhaariyo maxaa laga yeelayaa kuraasta dhiman waxaa su-aashaasi ka jawaabaya xasan mudane oo ah bara qaar ka mida jaamacadaha muqdisho ka dhiga cilmiga siyaasadda afrika kuraasta dhiman waa wax ka yar soddon kursi wax ka yaraa dhiman lix iyo toban kursi oo hadda jubbaland ku hartay iyo iyo dhowr kuraas oo ku hartay hirshabeelle mooyaane id kale way iska soo dhammaadeen arinta jubbaland horta ugu daran taasna waxay noqonaysaa in laba arin midkood lagu xaliyo mid in maamulka jubbaland loo dhaafo oo madaxweynaha iyo maamulka meeshaas ka jira ay meesha ayaka isleeyihiin waa nabad oo madaxweynaha wuu tegi karaa oo doorashadu wuu ka furi karaa ama goobjoog wuu ka noqon karaa horta in laisla aado oo ayaka loo dhaafo waa mid in aysan u xayirnaanin kuraastaas inaysan u xayirnaanin baarlamaanka iyo doorashada madaxtinimo ee la galayo inaysan u xayaarnaanin oo kuraasaasi dib looga soo laabto guddoonka cusub oo baarlamaanka dhalaanayo in ayaga ay go-aan ka gaaraan korna loo hayo kuraastaasi waa suuragal laftigooda qaabkaas waa lagu xallin karaa liiskii xalay ay soo bandhigeen guddiga doorashooyinka heer federaal ee soomaaliya ayaa waxaa ka maqnaa afar kursi oo doorashadooda lagu muransanaa waxaana ka mid a kursigii la sheegay inuu ku guulaystay fahad yaasiin xaaji daahir waxaana sidoo kale horey u jiray maamulada qaar oo diidanaa in xildhibaanada la dhaariyo afar iyo tobanka bishan haddaba doorashada oo wakhti dheer jiitantay maxaa keenaya in dhinacyada qaar ay jadwalka ka hor yimaadaan waxaan su-aashaasi hordhigay cumar cabdi jimcaale oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya kana mida macalimiinta jaamacadaha muqdisho iyo simad ka dhiga cilmiga siyaasadda dhaarinta xildhibaanada cusub ee la doonayo dabcan in la dhaariyo afariyo tobanka bishan waxaa sas ka qaba villa soomaaliya iyo maamulada villa soomaaliya xulafada la ah sida galmudug iyo koonfur galbeed waxay sas ka qabaan dabcan in guddiga doorashooyinka ee heer federaal ee hadda jira in gacanta loo geliyo dhaarinta xildhibaanada cusub dabcan iyagoo ka baqaya inaan la dhaarin ama liiska dhaarinta lagu soo darin murashaxiin villa soomaaliya u dhow oo soo bixidooda ama guushooda guddiga doorashooyinku uu diiday ama uu su-aal geliyey warqad soo baxday maanta oo lagu faafiyey qaar ka mid a bogoga warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa waxa uu guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal muuse geelle yuusuf xilka uga qaaday xogayihii guud ee guddigaasi cabdiraxiin cabdicasiis aadam oo xalay ka hor yimid liiska uu guddiga soo saaray dadka qaar ayaa u arkay arrintan cusub inay mugdi gelin karayso geedi socodka doorashooyinka hase ahaatee qaar ka mid a aqoon-yahanka muqdisho ayaa u arka arrintan mid aan keeni karin culays badan sida uu sharaxaya axmed cabdi haadi isqabsiga siyaasadeed ama kuwa guddiyaasha loo xilsaaro qabashada arrimaha gaarka ah sida doorashooyinka oo kale waa dhaqan siyaasadda soomaaliya ku jira saada socoto hadda doorashadii inteedii badneed waa waa iska soo gabagabooday kuraasta laysku khilaafay oo saddexda koonfur galbeed iyo halka hirshabelle gaar ahaan kursiga fahad yaasiin dooda ka dhalatay ay ku kala qeybsameen xooghayaha iyo guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka heer federaal ayada nafteeda arrintan hore kugu sheegay ayay ayay kutusaysaa markasta inaysan siyaasadda soomaaliya hanaan saxa aysan ku soconin laakiin anu hadda waxaan isleeyahay khilaafkani dhibaato weyn oo hadda uu keeni kara ma jirto saad la socoto guddoomiyihii doorashooyinka heer goboleeda hirshabelle ayaa maalin dhexdeeda waa isagii soo saaray liis aan isku waafaqsan in xilkan laga qaado hore ayay u socotay marka waxaan isleeyahay qaadidda xilhaya xogayaha xilka qaadista guddoomiyuhu sameeyey inaysaan caqabad weyn hadda keenayn ayna ayna ayna soconayso liiskii uu xalay soo saaray guddoomiyaha guddiga doorashooyinka soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli waddanka uu wajahayo xaalad amni iyo mid siyaasadeed oo aada u adag iyadoo horey ra-iisul wasaaruhu uu u sheegay in dhinacyada qaar ay diidan yihiin geedi socodka doorashooyinka haddana waxaa laga wardhowrayaa sida guddiga doorashooyinka uu u hirgeliyo afar iyo tobanka bishan dhaarinta xildhibaanada cusub ee baarlamanka koob iyo tobanaad ee soomaaliya cabdicasiis barrow v o a muqdisho
waa tahay markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan doorkan ku eegeyno kaalinta dhallinyarada soo galay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya seenab abuukar maxamed wariyahayaga magaalada muqdisho ayaa barnaamijkaasi isugu kaay soo dabariday
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aannu maanta ku falanqaynayno guud ahaan doorka iyo ka qaybgalka siyaasadda dhallinyarada sannadkan gaar ahaan doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ee ka kala dhacay xarumaha maamul goboleedyada ee magaalada muqdisho iyo sida ay uga soo dhex muuqdeen dhallinyarada baarlamaanka sannadkan barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya cabdixakiin cali guure wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga maamul goboleedka galmudug siyaasiga bashiir macalin cali iyo aqoon-yahan axmed maxamed luqmaan bare jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada waxaan jeclahay inaan ku horeeyo bashiir macalin marka aad eegtid doorashooyinkii dalka ka qabsoomay kaalinta ay filayeen dhallinyarada ma ka heleen sanadkan si ka duwan ee sanadihii hore
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay walaal zeynab iyo guud ahaan v o edaba dhammaan akhyaarta ka qaybgelaysa aqoon-yahanka iyo siyaasiga iyo waxaan dhihi lahay wasiirka waa salaamayaa salaan kadib zeynabay su-aashaada ahayd doorka dhallinyarada ee siyaasadda sanadkan dhallinyarada soomaaliyeed marba marka ka dambeyso aad ayuu u wanaagsanaanayaa doorka siyaasiga ah ay ku leeyihiin ama ka qaybgalka siyaasadda sanadkanna waxaa la dhihi karaa heer aada u wanaagsan ayay gaartay garaafka ama dhinaca ka qaybgalka siyaasadda marka aan fiirino baarlamaanka labadiisa gole golaha sare iyo golaha shacabka ha u badnaadaan dhallinyarada ka soo gashay koonfur galbeed ama golaha aqalka sare ama golaha shacabka sanadkan waxaa soo galay dhallinyaro aada u badan oo aan isleeyahay boqolkiiba afartan qiyaas ahaan afartan boqolkiiba dhallinyarada soomaaliyeed sanadkan ama in ka badan waa soo galeen baarlamaanka dhallinyarada soomaaliyeedna guud ahaan siyaasadda iyo shaqaalaha dowladda iyo ciidanka iyo hay-adaha garsoorka in ay ka qayb galaan ama doorka ay ku leeyihiin inuu kor u kacay aad moodaa marba marka ka dambeyso marka aniga waxay ila tahay doorka sanadkan dhallinyarada soomaaliyeed ee baarlamaanka labada gol labadiisa gole inuu aada u wanaagsan yahay ama sare u kacay siday doonaanba ha ku imaadaan ama xulasha ama doorasha waxay doonaanba ha ku imaadaan dhallinyaro badan inay baarlamaanka soo galeen waxaana aaminsanaha dhallinyaradaa si kastaba inay wax bedeli doonaan oo dhallinyaronimadooda iyo aqoontooda iyo waayo aragnimadoodana ay ka faa'iideysan doonaan
axmed sida ay filayeen dhallinyarada soomaaliyeed ma uga soo dhex muuqdeen labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya doorashooyinkii dhacay bismillaahi raxmaan raxiim waan ku salaamayaa walaal zaynab iyo dhammaan bahda v o eda walaalaha kale ee qadka igula jira waan salaamayaa sida wasiirka iyo bashiir haddii su-aashaada aan guda galo walaale dhallinyarada soomaaliyeed ee aqoon-yahanka ah sida ay filayeen uguma aysan soo qeybgelin baarlamaanka lasoo xulay ee soomaaliya sanadkan lasoo sallagareeyey waxaa ku soo biiray waa dhalinyaro aan isleeyahay boqolkiiba afartan waa ciidamo umana dhuundaleelaan waaqica iyo dalka iyo siduu yahay iyo dalkanaga siduu noocu u jihaysan yahay waayo brofeshonkoodu wuxuu ahaa ciidannimo ku kooban awaamir iyo in barnaamij ciidan la fuliyo laakiin ninka meesha loo socday waxay ahayd meel baarlamaan soomaaliyeed baarlamaanka soomaaliya wuxuu u baahanya dad aqoon-yahano ah oo wax badan akhriyey dhalinyaro soomaaliyeed ah u dhuun daleela barnaamijkan siyaasadda bartay culumta siyaasadda ama in badan lasoo shaqeeyey job training fara badanna leh lasoo shaqeeyey brogaraamyo fara badan wadciga soomaaliyeedna wax badan ka daraaseeya marka ismalihii dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoon-yahanka ahaa ee barnaamijkan lahaa way kusoo bireen baarlamaanka soomaaliya macalasaf dhalinyaro badan kusoo birtay laakiin boqolkiiba sagaashan waxaan isleeyahay waa dad ciidamo ah marka waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmat ullah wasiir guure marka la eego doorashooyinkii qabsoomay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ma kula tahay in dhalinyarada la siiyey fursada ay uga qaybgali karaan ee siyaasadda iyo hogaaminta dalka sanadkan walaal saynab waan ku salaamayaa adiga iyo v o a saaxiibada kale ee barnaamijka igala qaybgelayana waan salaamayaa sidoo kale horta saynabey markaan ka hadlayno doorka dhalinyarada intaanan doorka dhalinyarada si hoose u fiirin waxaa jirta marka hore horta in la cabiro ama tacbiir laga bixiyo xaaladda guud ee wadanku uu ku jiro iyo maanta marxaladda ay marayso dowladnimada iyo maaragtay heerka siyaasadda soomaaliya sidaad ogsoon tahayba dalkan aad arkayso waxa weeye maaragtay wuxuu maarata ku dhisan yahay maanta waxa layihahda four pointy five oo habbeelad u samaysan wuxuu ku dhisan yahay maamul goboleed oo habbeelad ku samaysan wuxuu kusii dhisan yahay qaab yacni xuduudo goboleedyo ayaga laftigoodu qaab qabiil u dhigan yacni waxaasoo dhan marka la fiiriyo waa culaysyo haysta waddanka sidoo kale xagga amnigana waxaa ka jira iyana dhibaatooyin intaas kasii qoto dheer oo dalka ka jira oo ilaa gobol ilaa tuulo ilaa iyo degmo ilaa iyo heer caasimadeedba ka jira saas marka ay tahay marka siyaasadda maanta yani wax la dhihi karo waa siyaasad dhalinyaro ka qayb qaadan karto ama dhalinyarada looba tiirin karo saami laga siin karo hadda aniga ima muuqato run ahaantii dhalinyarada maanta aan leenahay marka makasoo qayb gashay doorkii siyaasiga ahay ee ay ku lahayd yani dhalinyaradu maka joogtaa siyaasadda markaan ka fiirinaynana runtii koley hadda yani ragga iga horreeyana waaba sheeganoo ilaa boqolkii afartan iyo ka badan bay marayaan dhalinyaradu baarlamaanka oo rag iyo dumarba leh laakiin haddana markiin sidaas u fiirino dhalinyarada maanta kasoo qayb gashay golaha baarlamaanka aqal hoose aqal sare intaba gobolkay doonanba ha kasoo baxan runtii anigu waxaan dhihi karaa matalaad dhalinyarana kumaysan imaan matalaad iyaga shaksiyadooda ay ku damceen ay ku yimaadeenna yani kumaysan imaanin runtii sidaad ogtahay dhalinyaradu markastaba waa xoog yani mar kastaba qoladii gacanta ku haysta ay ka faaidaysato marka anigu waxaan u arkaa dhalinyarada maanta kasoo qaybgashay labada gole ee baarlamaanka inay yihiin yani wax dad soo dhiseenoo dad soo saarteenoo dad ku shaqaysanayaan oo ay yanihii ka shaqaynayaan meeshay ka shaqayn lahayeen dan qaran dan shaksiya sidaasaan u arkaa kule insha allahu wixii kalena waxaan kusii faahfaahin doonaa yani su-aalaha intooda dambe haddii aan dib kugu soo laabto bashiir waad dhegaysanaysaa axmed waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la rabay aanay uga soo dhex muuqan baarlamaanka cusub adigana si ka duwan sidii horebay uga soo dhex muuqdeen baad leedahay maxaad uga jawaabi lahayd doodiisa waa mahadsan tahay zaynabey aniga runtii boqolkiiba boqol waa ka aragti duwanahay aqoon-yahan axmed sheekh maxamed wuxuu yidhi dhalinyarada ma ahan kuwo u diyaarsan inay baarlamaanka galaan ma lahan aqoon dhalinyarada waxay ka imaadeen ciidanka militariga nabadsugidda kada kada kada aniga taas waa ka duwanahay tamaaman waxaan qabaa oo aan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya labadiisa gole inay yihiin dhalinyaro jecel la jaanqaadidda horumarka iyo isbedelada caalamka sida teknolojiyadda casriga ah waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay leeyihiin wacyi aada u sarreeyo waxaan aaminsanahay dhalinyarada ku cusub baarlamaanka inay og yihiin waxyaabo badan oo ku hareeraysan xilligan dhalintu waxay og yihiin wixii dalka ka dhacay shantii sane ee lasoo dhaafay dhalinyaradu waxay diyaar u yihiin isbeddel dhab ah inuu dalka ka dhaco si dalka loo badbaadiyo dowladnimadii dimuqraadiyaddana usii jiraan intaas ayaan aaminsanahay waxaan leeyahay marka maskaxda iyo caqliga ayay xor ka yihiin dhalinyarada aqoonta iyo cilmiga ayay xor ka yihiin damiirka ayay xor ka yihiin waxay og yihiin shantii sano ee lasoo dhaafay wixii dalka ka dhacay oo dhan waxay og yihiin wax walba oo soo socda iyo natiijada ka dhalan karta haddii ay qof khaldan doortaan marka waxaan leeyahay dhalinyarada ama ha ka imaadaan ciidan ama ha ka imaadaan meel kale ama aqoon ha lahaadaan ama iyo lahaanin mitirka aniga aan ku cabiraayo waa inay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed nuuca doona nuucay doonto ha lagu doorto ama ha la soo xusho waxaan isleeyahay aqoon-yahanow dhallinyarada dhiirageli walaalow dhallinyarada ayaga ayaa maanta noo ah tamarta aan haysano ama awoodda aan haysano waa mahadsantahay
sida bashiir uu qabo axmed ma isleedahay qaabkii ay doonaanba ha kusoo galaane in tiro fiican dhalinyarada ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan sanadihii hore waa mahadsan tahay walaale waakii bashiirna wuu mahadsan yahay dhalinyaro waan qabaa ra'yiga dhalinyaro badan baa kusoo birtay laakiinse dooda waxa weeye dhalinyaro noocay ah ayaa kusoo birtay soomaaliya dhalinyaradeeda waa la wada yaqaanaa dad oo taalanti leh baa ka buuxa aqoon-yahana ah wax badan akhriyay jaamacadaha dalka wax ka dhiga isbitaalada iyo shirkadahana hogaamiya marka dhalinyarada kusoo birtay xaggay ka yimaadeen yaa keenay dhalinyarada kusoo birtay waa dhalinyaro badan laakiin waxay ka yimaadeen ciidamaday ka yimaadeen waxa ay yaqaanaanna waa system ciidan iyo awaamir bay yaqaaneen meeshanna waa muraayaddii soomaaliya ama dalkii soomaaliya meeshii laga hagaayey marka doodu waxaan isleeyahay dhalinyaro way kusoo birtay laakiin dhalinyaro mateli karta dhalinyarada soomaaliyeed ee kale ma ahan dhalinyaro u baahan weeye ayaga naftirkooda in la taraangareeyo oo la towbaro u baahan weeye dhalinyaradii ciddii towbari laheydna waxaad og tahay baarlamaanka soomaaliya in lagala dagaalamayba dad khibrad leh ama aqoon-yahan ah marka sanadkan waxaan isleenahay murugta ugu badan ee na haysa ee dadka aqoon-yahanada haysata baarlamaan noocee ah ayaa noo soo bixi doonaa sidee dalka soomaaliya u jihaysan doonaa dadkan ama dhallinyaradan aan khibradda lahayn dalkii soomaaliya meesha u taagnaa meel ka xun amay geeyaan marka ilaahayna waxaan ka rajayn doonaa insha allah in uu quluubtooda bedelo oo ay doortaan hoggaan wanaagsan baan ilaahay ka rajayn doonaa ayagana waxaan kula dardaarmaynaa inay khibrad deg deg ah iyo dad aqoon-yahana ay la sheekaystaan suuqii ay taagnaayeen maanta ma taagnaan ma taag ma taagno waxay taagan yihiin masiirka soomaaliya meeshii laga hogaamin lahaa marka way ku soo biireen dhalinyaro badan laakiin waxaan rajayn doonaa insha allah in ay fikirka lagu soo lagu soo salagto gareey inay ka duwnaan doonaan wasiir guure waxaad tiri siyaasadda soomaaliya ma ahan mid ay dhalinyarada ka qeyb qaadan karaan amaba wax ka bedeli karaan maxaa taa u sababeynaysaa walaal sina waa maasan tahay horta yani cadeymaha ama waxyaabaha aan cuskanayo waxa weeye yani hadda la joogo waxyaaba hore usoo dhacay baa jiroon hadda ognahay waxyaaba hadda taagan baa jira oo saacadan jooga hadda la joogo la taagan yahay taagan waxyaaba aan darasayno ama aan hadda qiyaasayno inay imaan doonaanna waa jiraan yani waxaasoo dhan markaan u kaashano yani anagoo intaan siyaasadda ka fahamsannahay waxa weeye dalkan hadda baarlamaankan hadda lasoo lasoo xulay mid baa ka horreeyey baarlamaankaas number badan oo dhallinyaraha baa ku jiray baarlamaankii asaga hay hadda waqtigiisu dhammaaday doorkay ka soo ciyaareen siyaasadda waddanka waanu garanaynaa hay-addii sharci dejintay ahaayeen yacni af shantii sano lasoo dhaafay dowladnimada soomaaliya meeshay ka fadhiday waxay ahayd waxay ahaayeen golaha shacabkay ahayn ama labada golay ahayd baan dhihi maanta la joogo marka waa tiyoo lasii xumeeyey uun runtii hadda baarlamaanka hadda la keenay dhallinyarada ku jirta sababay ku yimaadeenna waan ognahay sida lagu keenana waan naqaanaa ciddii keentay macnaha macnii macnihii maaragtay muhiim maaha ama maamul goboleedku ha keeno ama yacni federaalka qoladii joogta ha keento waxaan kuu sheegayaa marka hadda saacaddan la joogo baarlamaankii lasoo saaray inta xorta ah oo bannaanka taaganoo maanta magac xildhibaan ama matalaad xildhibaannimo ku hadlaysa waa intii kusoo baxday yacnihii maaragtay halgan iyagu galeen kusoo baxay wey raggii lasoo xulay oo dhan waan ognahay maanta waxay ku xaraysan yihiin guryay ku xaraysan yihiin ayagiibaa maxaabiis oo xabsi ugu jira shasi dantiis marka ninka saacaddan isagoo magaca xildhibaan sita xabsi ugu jira shasi dantiis xabsi ugu jira anigu ma garan karo matalaada ay ka shaqaynayaan waxay mustaqbalka dhalinyarada soomaalida kusoo kordhin karaan jiilka soo socda iyo maaragtay wixii ay lahaayeen yani ma garanaysaa aragtidoodii siyaasadeed ama nooleed anigu maaragtay waxaad u xambaari karan oo mas-uuliyada macnaha ima muuqato saas darteed marka dhalinyaradan maanta lagu soo daray baarlamaanka iyagaa u baahan afarta sano oo hadda soo socota in la training gareeyo oo la dhiso oo waxa ay ka shaqayn doonaan afar sana la qaadanaysaa in la baro daisol marka meeshan golaha baarlamaanku ma iskuul wax lagu bartaa mase waa meel yacni waddanka la rabo in laga jaangooyo shuruucdiisa marka wax weeyaan dhalinyarada maanta kusoo biirtay runtii siyaasadda oo lagu soo biiriye ama u soo biiraane waxaan u arkaa inay fasaad ku yihiin dowladnimada iyo asalka yacni maaragtay waxaan dhihi karo macnaha mustaqbalka ummadda soomaaliyeed waa tahay dhalinyarada timid matalaada dhalinyarada kuma imaanin waxna ma bedeli karaan buu leeyahay wasiir guure oo waa wax ay dad soo saarteen adigana rajo badan baad ka qabtaa bashiir in tirada soo gashay dhalinyarada baarlamaanka iyo isbedelka laga fili karo maxaad ka dhihi lahayd hadalkiisa waa mahadsan tahay zaynabey waxaa wax la yaab le ah dooda wasiir guure oo ah dhalinyarada inaysan ka qeybgeli karin siyaasadda waxna aysan qaban karin waxaa kaloo wax laga xumaado ah oo aan la yaabay doodda aqoon-yahanka oo ayadana ah dhallinyarada inaysan aqoon lahayn baarlamaankana aysan ka qeybgeli karin waxaan rabaa labadoodaba inaan xasuusiyo labada mas-uuloo barnaamij ka qeybgelayso dhallinyarada soomaaliyeed waxaa lagu xasuustaa doorkoodii ay ku lahaayeen halgankii xorriyadda dalka war taas ma hilmaamteen oo kontameeyadii ilaa lixdameeyadii dalka ay xoreeyeen dhallinyarada u taagneed xilligaas ma odayaalaa dalka xoreeyey mase dhallinyaraa xoreysay jawaabtaas idinkaa laydinkaaga fadhiyaa ma aqoon-yahanay ahaayeen mase dhallinyaro oo keliya ayay ahaayeen aniga waxaan qabaa masiirka iyo meelmarka bulsho tanaaday waxaa tiir dhexaad u ah dhallinyarada samataliska ah matalaad bulsho iyo mid siyaasadeed waxa ugu habboon oo wax ka qaban kara inay yihiin dhallinyarada waxaan aaminsanahay aniga bashiir ahaan oo aan dhiirigelinayaa in fursadda shaqada iyo midda siyaasadda iyo fursad walba in la hormariyo la siiyo dhallinyarada soomaaliyeed in la siiyo fiiri dhallinyarada tabarta ugu badan oo aan haysanno awoodda aan haysanno waa dhallinyaro waxay leeyihiin awood jireeday leeyihiin waxay leeyihiin awood maskaxeyd aqoonta casriga ama tiknolojiyadda ay la jaan qaadi karaan sidoo kale cududda ugu badan waa dhallinyaro marka waxaan qabaa in dhallinyarada la siiyo doorka siyaasiga ah midka maamulka laguna kalsoonaado ayagaa wax badan qaba karo wax badan isbeddel samayn karo dhallinyarada soomaaliyeed in la dhiirogeliyo dhallinyarada soomaaliyeed ama waxa bartaan ama yaysan baranin ama baarlamaanka ciidan ha ka soo galaan ama aqoonyahan ha ahaadaan kuwa wax qaba kara inay ayaga yihiinaan aaminsanahay
haye axmed bismillahi raxmaan raxiim walaale waa mahadsan tahay dooda saa u dhigtay ma ahan dhallinyarada soomaaliyeed boqolkiiba toddobaatan iyo shan shacabka soomaaliyeed waa dhallinyaro waxay leeyihiin dad aqoon-yahano ah waxay hogaamiyeen instituushiyan waaweyn waxay hogaamiyeen shirkado waaweyn oo ganacsi ah maanta shirkadaha waaweyn ee dalka fadhiya waxa weeye dalka hogaamiya ama isgaarsiin ha ahaato ama ganacsiga ahay wax hogaaminaya waa dhalinyaro elaboorka iyo diyaaradaha iyo adduunyada wax walba waxa ee soomaaliya maanta ay haysata asadka ay haysta ee hogaamiya ama isbitaalaha ha ahayd ama dhaqaatiir ha ahayd ama jaamacadaha ha ahaadaan waxa wax dhigaya waa dhalinyaro laakiin waxaan ka hadlayna nuqdada aan ka hadlayna waa nuqdada baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya dhalinyarada kusoo biirtay dhalinyaradii saxda ahay miya ma ahan dood waa saas ma ahan waa dhalinyaro aan khibrad ahayn waa dhalinyaro lasoo salagti gareeyey waa dhalinyaro laga keenay ciidamada waa dhalinyaro ajando gaar ah laga leeyahay dhalinyaro loo diyaargareeyey dad aqoon-yahano ah ay khibrad ka qaateen ma ahan saad ogtahay baarlamaanka soomaaliya waxaaba lalaga dagaala dadkii khibradda lahaa baa lagala dagaalamay dhalinyarada soomaaliyeed haddii xataa ay ku soo biireen maanta cid ma xasuusan tahay ka horeysa aan isleenahay dhalinyaradaas way toobari karaanoo way jihayn karaan ama waxbay fahamsiin karaan aan isleenahay maanta aniga kuma tuunsan baarlamaanka waxaan leenahay baarlamaanka ugu xumaa ee soomaaliya sanadkan ay soo dooratay waaye dalka soomaaliyana waxaan u rajayn doonaa insha allah ilahi idinkiisa ilahi waa muqalib alquluub inuu ilaahi subxaana wa tacaala ayagoo noocaas ah in uu badbaadiya gacantooda uu ku badbaadiyo inuu badbaadiyo dalka soomaaliya iyo iyo qarankaba inuu ilaahi subxana wa tacala usoo saaro dad wanaagsan oo madax wanaagsan ilahi usoo saaro baarlamaankana inta ku jirta ee khibradda leh inay caqligooda isu celiyaan oo dhallinyaradaas kusoo biirtay meelaha gaarka lagu xirtayna inay toobaraan baan salaynayaa waa kaa marka ra'yigaygu intiinan hadda inagu soo biirtay waxaa inaga xasuusin ah in weli aynu ku dhex jirno barnaamijka faaqidaada oo ku saabsan kaalinta dhalinyarada doorashooyinka dalka ka socda haye wasiir guure waad dhegeysanaysaa aragtida labada dhinac maxaa kaaga baxay waxa weeye horta saaxiibkii bashiir waan salaamayaa runtii horta bashiiro waxa weeye haddaad saad u wadda aan kuula wadno oo hadda dooda meesha adigu aad u wadda aan geyno dalkan aad arkaysid dhalinyarada adigu aad sheegayso ee s y l yacnihii loolankii ha lahaadeen oo xorriyaddii yani ha ka shaqeeyeen laakiin dhallinyaranimadoodii maanta qaranka dhibka haysta qayb bay ka ahayd haddii s y l ay dad experience siyaasiya leh ahaan lahaayeen ama dad intaas ka waaweyn oo ka caqli roon ahaan lahaayeen dalkani xaalad qabiilna ma galeen rajiimkiina ma qabsadeen maanta xaaladda aan ku jirnana ma aanan galnay dhallinyaradu waa dhallinyaradii waddanka waa xoogga waddanka waa sax laakiin maanta dalku meeshii s y l ay shalay joogeen meel kasii hooseeyo maanta jooga cadowgii dalka shalay haystay mid kasii hooseeyabaa haysta yacni arrimihii noocaas ahaa oo farihii kasii batay waxaanu ogsoonahay maanta inaysan maskax dhalinyaro iyo maaragtay wiil yaroo laga soo kaxeeyey xero ciidan iyo ma garanaysaa ku yaroo lagu soo qaatay aragti xumadiis lagu soo qaatay inaysan xaaladda maanta waddan ku jiraysa waxba ka bedeli karin qof kasta oo soomaaliya uu ogyahay annaguna waan ka dhegsana waxa weeye maanta xildhibaanada lasoo xulay ee dhalinyarada ee baarlamaanka lagu soo daray bashiir waad og tahay waxaa lagu soo qaatay ninba ninkuu ka aragti gaabnaa ayaa laga soo qaatay oo loogu soo daray baarlamaanka aniga may adeecayaao daacad may noqonayaaba kursiga ku yimid sidaasoy tahay marka annagu waxaan u hadlaynaa dhalinyaro maahane qaranka soomaaliyeed baan u hadlaynaa mustaqbalka ummadan baanu u hadlaynaa xasiloonida waddanka iyo dowladnimadiisaan u hadlaynaa soo markaysi haddii mogta adiga caadifadii oo dhalinyarnimo iska kaawaalaysa waa halkeeda arrintu markay sidaas tahay waxa weeye dalkani maanta meeshuu joogo wiil yar oo guriga hooyis asoo canjeelo ka cunaya inta gacanta laga soo qabtay kursi xildhibaan la geeyey dalkan waa uga darayaa mooyaane ugama soo rayrayo siyaasaduna waa kusii jahawareeraysaa waxaas hay-adda sharci-dejintuna way ku burburaysaa way ku baaba'aysaa runtii oo kuwaalagteeda ku dhimanaya oo isla xisaabtankiibaa meesha ka baxaya annagu waxaanu hadlaynaa markaan ka hadlayno dhalinyaro iyo maaragtay qaran yani qaranimaan u hadlaynaa dhalinyarada waxay ku ficnaan lahaayeen dhalinyaro soo halganta oo ayagu aragti ahaan siyaasadda usoo istaaga oo yani kusoo baxa hab yani aragti madax bannaan oo food ay kasoo qaateen qabiilkii ay kasoo jeedeen kusuga maadaama yani qaab qabiil lagu joogo yani markaasi dhalinyarada macna ku fadhin lahayd laakiin maanta heerkan la joogo iyo xaaladan iyada ah waxbay waxbay fasaadinaysaa arrintaasi marka in dib aragtaas loogu laabto oo adiga rag kulamida dib u fiirsaan baan aad u jeclaan lahaa marka bal hoos u eeg baan ku oran lahaa bashiir meesha ay arrintu joogto
waxaan siinayaa hadalka bashiir macalin
walaalayaalow aniga waxaan idinka rabaa wasiir iyo aqoon-yahanu xaal qaata marka hore waxaan idinka rabaa marba haddii aad aaminsantihiin dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin xoogga iyo cududda dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed haddii aad aaminsan tihiin dhallinyarada soomaaliyeed inay yihiin kuwa xurnimada keenay oo gumaystaha la diriray oo halganka xorriyadda dalka kaalin weyn ku lahaa oo dalkan xornimo gaarsiiyey haddii dhallinyarada ay yihiin kuwa ugu badan suuqyada ganacsiga goobaha waxbarashada goobaha cibaadada dhismayaasha shaqooyinka wax walboo la qabanaya dhalinyaro ugu badan yihiin ciidanka dhallinyarada ay ugu badan yihiin bulshada toddobaatan iyo shan boqolkiiba dhallinyaro ay tahay war maxaa idinka u xasdaysaan oo doorkooda dhallinyarada aada u xasdaysaan oo ugu diidantihiin doorkooda inay qaataan siyaasiga ah dhallinyarada hadda xilligan joogto waa kuwo u diyaarsan isbeddel waa kuwo og shantii sano ee lasoo dhaafo wixii dalka ka dhacay wixii naga halaabay dagaaladii la galay badbaado qaran ee muddo kororsigii laga hor yimid banaanbaxyadii dalka ka dhacay dhibkii dadkan gaaray dembiyadii la galay wax walboo la sameeyey og oo waaqici ah marka ha dhihin aqoon-yahanoo ha dhihin dhallinyarada aqoon malaha ha dhihin qofka waa ay arag inuu ahaado ugu yaraan dugsi sare inuu soo dhameeyo baarlamaanka ugu qaybgeli karaa soo maahan waa inaan aqbalnaa dhallinyaradan oo waaqiciga ah oo magaalada joogtay oo wax walba og oo dhibka dalkan ka dhacay og inay isbeddel samaynayaan oo aan ku dhiirigelinaa inay doortaan hoggaan wanaagsan oo aan dhallinyarada ku aaminnaa inay baarlamaanka labadiisa golo nooga qayb galaan nagu matalaan dhallinyarada soomaaliyeed ku matalaan ama ciidan ha ka imaadaan ama meel kale ha ka imaadaan ama aqoon ha lahaadaan ama yeelahaanin dhallinyaro waa dhallinyaro dhallinyarada waxbay bedelaysaa intaas ku kalsoonaada walaalayaalow axmed inkastoo doorashadu ahayd mid dadban dhalinyaradana ay kusoo baxeen si lamid ah xubnihii kale ee ku guuleystay kuraasta baarlamaanka ma aragtaa rajada bashiir iyo dhalinyaro badan u muuqata sanadkan in dhalinyarada soo gashay baarlamaanka in laga fili karo in ay isbedel horseedaan waa mahadsan tahay walaale zaynab su-aashaad i weydiisay dhalinyaradu meel kasta ha ka imaadaan iyo si kasta ha ku soo baxaan annagu waxaan ilaahay ka rajayn doonaa dalkan inuu hoggaan wanaagsan oo qurux badan oo dalka samata bixiya inuu doorto ilaahayna waa muqalaba alquluub dhalinyarada noocaa ah ee ku soo biirtay ee ajandaha gaarka laga lahaa ilaahay isaga ayaa quluubta gedin karaa gacantooda laga yaabaa inay hoggaan wanaagsan ku doortaan dhalinyarada kusoo biirtayna waxaan rajayn doonaa insha alla inuu caqligooda xur noqodo oo meeshii ay taagnaayeen ciidamadii awaamirta aysan ahayn meesha meesha soomaaliya muraayadii soomaaliya waaye ee laga fiirinayay ilbaxnimada iyo dadnimada soomaaliya ay leedahay maadaama ay nasiib u yeesheen marka waxaan rajayn doonaa insha allah quluubtooda inay ayaga hadda minaaane ay raadsadaan wax badan oo khibrad ah dad badanna ay la sheekaystaan maadaama nasiib ay u noqdeen gacantooda inuu masiirka soomaaliya iyo hogaankii soomaaliya ayaga ay doortaan dhalinyaradii aan rabnay dhalinyaro badan oo qurux badan oo soomaaliyeed oo meel kastoo joogta ee aqoon-yahano ah oo xur ah ee wax bartay baa jiri lahaa oo beel walba kasoo bixi lahaa ama maamulada kasoo bixi lahaa laakiin waxaad u malaysaa dhalinyaradan dhalinyara lasoo salagti gareeyey maca daalika hala soo salagti gareeya waxaan rajayn doonaa insha allah ilaahayna aan ugu rajayn doonaa gacantooda inay ku doortaan hoggaan wanaagsan ayna fikirka lagu soo doortay lagu soo salagta inay iska bedeli doonaan dad xur ah oo caqli badan wax akhriya inay noqdaan oo ay noqdaan dad khibrad kasbada marka wakti gaaban inay khibrad ku kasbadaan waayo ma dhihi karna laba sanay khibrad kasban karana dalkii uu baaba'aya ma dhihi karna waxaan kula talinaynaa inay khibrad badan kasbadaan dadkan qoyaanbahnada qoyaano badan ay la sheekaystaan xog badan ay raadiyaan meesha loo jihaysan yahay iyo dalka meesha uu taagan yahayna ay wax badan ay ka bedelaan hogaan wanaagsan oo qurux badanna ay doortaan asalaamu calaykum wasiir guure ee gabagabada barnaamijkan isla soo gaarnay maxaa la gudboon dhalinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay si kaalinta ay filayeen uga helaan doorashada aqalka hoose inta dhiman tan guddoonka iyo tan madaxweynaha iyo guud ahaan siyaasadda soomaaliya aragti mideysan oo jihaysa dhalinyaradana loo helo saynab walaal waad mahadsan tahay runtii waa su-aal muhiima dhalinyarada soomaaliyeed ee waxbaratay inta siyaasadda soo gashay iyo inta hadda kuraasta raadinaysa intaba runtii yani doorar door muhiima ayay ka ciyaari karaan maanta xaaladda waddanka ku jiro wax badan baa la gudboon fursad dahabiya baa aanu haysanaa inta hadda kaambeyn ku jirta ee kuraasta raadinaysa waan u duceynaa ilahi inuu kuraasta u sahlan u duceynaynaa ilaahay ha ku guuleeyo inta hadda soo qaadatay oo dhalinyaro ahna runtii ayagana waan dardaarmaynaa oo waxaan maaragtay kula dardaarmaynaa wixii aragtideenna ah waxa weeye maanta dalkan afartii sanaba fursadan oo kalea soo marta ama shantii sanaba fursadan maanta aan haysanahina waa mid gacanta baarlamaanka soomaaliyeed ku jirta in dalku maanta samata baxo iyo inuu dib u laabto intaba weliba dhalinyarada si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa aan u sheegaynaa in fursadan dahabiga ay ka faa'iidaystaan inta kuraasta hadda ku fadhiday inta hadda soo qaadan doontaba dalkanna inuu isbedel dhaba ka dhaco laga wada shaqeeyo loo wada istaago runtii waa fursad aada iyo aada u qaali ah qalinka xildhibaanka maanta waxaa ku jira masiirka ummadda soomaaliyeed oo dhan iyo qarannimadii ummadda soomaaliyeed in la samata bixiyo la badbaadiyo iyo in dib loo celiyo oo dalkan meeshii laga keenayo meel kasii hooseeda loo celiyo baarlamaanka soomaaliyeed inta dhalinyarada ah iyo intaan ahaynba waxaan kula dardaarmaynaa oon u sheegaynaa waar fursadan dahabiga ah naga burburinina waa fursad ummadda soomaaliyeed oo dhan hortaalla jiilkeenna soo socda mustaqbalkiisiibaa ku xiran baarlamaanow ilaahay subxaanahu watacaala idinkoo ka baqaya mas-uuliyadda idin saaranna xeerinaya ummadda soomaaliyeedna uga faa'iideynaya fursadan iyada ah waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad dalka u doortaan qof yacni hogaamin kara oo simata bixin kara oo marxaladdan waddanku maanta ku jiro ka saari kara oo waddani ah runtii yacnihii wixii hadda intaanu aragnay runtii waddanka dhibaato badan buu maray xaalado adag oo dhan baa ka dhacay dowladda maanta jirta ahe waddankan intay joogtay waxay ka shaqeynaysa in waddankan dib loo celiyo sidaa daraaddeed waxaan kula dardaarmayna dhalinyarada soomaaliyeed inaysan fursadda naga dayicin qof macnihii waddankan dowladnimadiisii iyo amnigiisii iyo maaragtay wixii oo waddankani sumcad iyo sharaf lahaana dib u soo celiyo oo waddani ah in maanta hadduu ilaah yihahdo codka lagu beego oo lagu biiriyo intaas baan kusoo koobayaa aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaas ayaanu dhagaystayaal kusoo koobaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo ay maanta ay gala qayb galeen cabdixakiin cali guure wasiirkii hore qorsheynta iyo iskaashiga dowlad goboleedka galmudug siyaasiga bashiir macalin cali iyo aqoon-yahan axmed maxamed luqmaan bara jaamacadeed oo wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
senab abuukar maxamed ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo magaalada muqdisho ay noogu soo diyaarisay halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markana ukrein inkastoo ay socdaan wadahadallo nabadeed oo u dhexeeya ruushka iyo ukrein haddana dadka ku nool galbeedka ukrein ayaa waxay u diyaargaroobayaan dagaal dheer waxa ay leeyihiin ma aqbali doono heshiis kasta oo nabadeed oo qayb ka mida ukrein siinaya ruushka ayadoo madaxdoodu ay sidaasi gaarto wariyaha v o eda heather murdock ayaa waxa uu ku sugan yahay ukrain warbixintanna wuxuu kasoo diray magaalooyinka trbolin iyo sidoo kale laveif wariyaha v o eda ibraahim xasan daandure ayaase soo jeedinaya halkani waa ternobil oo ah magaalo galbeedka yukreina oo ay ka buuxaan qoysas barakacayaalah shaqaalaha gargaarka ayaa diyaarinaya cunto dhar iyo waxyaabo kale oo ay u baahan yihiin dhibanayaasha dagaalka gudaha iyo inay u diraan bariga halkaasi oo dagaallo weli ay ka socdaan inkastoo wadahadallo nabadeed ay socdaan qaar badan ayaa sheegay inaysan doonayn heshiis nabadeed oo la macno ah inay dhulka siiyaan ruushka waxayna isu diyaarinayaan in ay ku noolaadaan waddan dagaal ka socda bilo ivana hoshi waxay ku nooshahay tornobyl ukraine We don't want these peace talks to end in an agreement that would be bad for Ukraine. We want to free our ma land.
doonayno in wadahadallada nabadda lagu dhammeeyo heshiis u xun yukrain waxaan rabnaa inaan xorayno dhulkayaga taasi awgeed waxaan diyaar u nahay inaan dagaalanno ilaa marka ugu dambayso hogaamiyaasha diinta ee aaggaasi ayaa ku celceliyey dareenka caanka ah laakiin waxa ay ka walacsan yihiin saameynta xun ee dagaalka uu hore ugu yeeshay dagaalyahanada yukrain iyo dadka rayidka ah oo ay ku jiraan malaayiin ka cararay guryahooda baadalemicola quich waxa uu joogaa yukrain
War is about chaos and ruin. In the same way cities get ruined, a person gets destroyed inside.
dagaalku waa fowdo iyo burbur si la mid ah sida magaalooyinka u burburiyaan qofka ayaa lagu burburiyaa gudaha kadib markaad ka soo laabato dagaalkana ma noqon kartid isla qofkii
magaalooyinka waaweyn ee bariga hadda waxay u muuqdaan kuwo laga tegay iyo weliba magaalooyinka galbeedka sida levif waxaana buux dhaafiyey dad barakacyaala qaar badan oo laga soocay kuwa ay jecel yihiin liubaba waa haweenay beraley ah oo la barakiciyey oo joogta ukrain
My daughter and grandchildren are in Slovakia. My older daughter is in Kiev. And me and my son.
gabadhayda iyo carruurtayduba waxay joogaan slovakiya gabadhayda weyn waxay joogtaa kiyef aniga iyo wiil aan sodoh u ahayna waxaan joognaa laivif waxay sheegtay inay rajeynaysa in dagaalku si dhaqsi ah uu dhammaan doono sababtoo ah liubava oo door biday in aan la sheegin magaceeda dambe sida beeraley kale oo badan ayaa waxa ay u baahan tahay inay si dhaqsi ah ay u bilowdo beerashada haddii ay doonayso in dalag uu u soo go'o sannadkan shaqaalaha gargaarka ee tornobil ayaa sheegay inay ka cabsi qabaan in ukrain ay noqoto mid barafaysan dagaal aan dhammaanayn iyadoo laga yaabo inay diidaan fikradda ah in ay ka tanasulaan dhulka ukrain qaar ka mid ah tabarucayaasha ayaa sheegay in ay weli taageersan yihiin wadahadallada nabadeeda baadari roman damush waxa uu joogaa ukrain
had iyo jeer waxaad u baahan tahay in aad hadasho dadka caqliga lihi waa in ay hadlaan sababtoo ah dabeecadda aadanaha ayaa loo qaabeeyey si dadku ay u wada xidhiiraan tani waa sababta aan ugu baahannahay inaan samayno wax kasta oo aan awoodno si aan u samayno xabad joojin
wuxuu sheegay in marka hogaamiyaasha ay gorgortan galaan ay yarayso xadgudubyada ka dhaca dhulka laakiin baadariyaal kale ayaa waxay ka digayaan in haddii heshiis la galo uu qiimo yeelan doono oo keliya haddii dadka ay fuliyaan ballanqaadyadii lagu sameeyey heshiiska
ibraahim xasan daandure ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya uu soo diray wariyaha v o eda ee ku sugan dalkaasi ukrain waa ninka la yidhaahda heather murdock
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
ayadoo wakhti yar un ay ka harsan tahay bilashada soonka bisha rabadaan oo meelo badan oo muslimiintu ay maalmahan ugu diyaargaroobayaan ay jiraan rabadaanka ayaa haddana magaalada hargeysa waxaa shalay xariga laga jaray goob lagu cunteeyo oo casri ah oo loo diyaariyo ramadaanka sida wariyaha v o eda ee halkaasi qadar maxamed cakulle uu kusoo waramayo sado maxamed saciid oo ah gabar maamulo ka ah hoteelkaasi iyo cunto karinta casriga ah kuna soo baratay dalka u k ayaa xaruntaasi hirgelisay meheradda ah lana yidhaahdo damal hotel haddaba wariyahayaga ayayna u warantay
macaamiisheedu aad iyo aad bay u badan tahay meel soomaali joogto iyo meel somalilan joogto iyo meel soomaali joogto way yaqaanaan aad iyo aad baan u farxay maanta waxaa nagu kaliftay oo rabadaan fooda nagu soo haysa inaan furno macaamiishayadu aad waxay u jecel yihiin markasta damal afuradeeda inaanu wax meel qurux badan inta fadhiistaan afurada ku sugaan masaajid baanu leenahay meelo lagu weysaystaanu leenahay banaan la fadhiistaanu leenahay meelay ku nastaan baanu leenahay buqcaddan aan ka dhisnay damal maaha buqcad nagu maaha buqcad no- noo waa buqcad aad u nagu qaali ah oo de wahaata fargeysa meesha damal ku yaallo waa meelaha adduunka dee wadnihii hargeysa weeye ayay meeshan ku dhex taallaa waanu sii ballaadhinay waanu sii qurxinay maadaama aan ka waddanka baahidiisa een, hudheeladeennu inay standardkii adduunka aanan ahayn adigu ma aqoon gaaraad u leedahay oo waad baratay maamulka hoteelada iyo een, cuntooyinka Een, anigu shakhsiyan sade maxamed seed ahaan anigu u k baan wax ku bartay iskuul baan ka soo baxay een, xagga cuntada ah xagga qurxinta ah waxaas wax hobbigaygu ahaa een, waan jeclaa weligayba inaan een, dhisto meel noocana marka hore waxaan ka fikiri jiray qurbaha ka samayso Een, london baan ka fikri jiran ka sameey hudheel noocana laakiin markii dambaan waddanka booqasho badan ku yimi een, aan arkay in loo baahan yahay dadkeennina aad u dhoofaan een, dhallinyaradii sawiro ay jeclaadeen een, cuntooyin qurux badan waxaa jira dhallinyaro fara badan oo wax baratay laakiin een, shaqala'aan badani ay haysato ma isleedihiin door baad ka ciyaari kartaan een, shaqa abuurka een, dhallinyaradu u baahan tahay shaqa abuurka dhallinyaro fara badan oo jaamacada ka baxay oo hablale oo weli waan hablahan jecelen sii dhiirigeliyo dhallinyarada yaryar ee jaamacada ka soo baxay bilaa shaqada waddankeenna ah Een, inamo badanoo waxaa jooga damal ka shaqaynayey oon marna meel uga kicinin oo runtii ka bilaabay qaar weelka xalaya haddana cunto isu bedelay si aan u dhiirigelinayno Een, talooyin badan baan doonayaa inaan dhallinyarada siino Een, marka een, aad baan ugu faraxsan dhallinyar badan inay halkan ka shaqaynayaan inamo iyo hablaba leh inta badan waxaa dhacdaa een, sida marka hoteelada een, magaalooyinka waaweyn ee somalilan hoteelada laga furay inta badan dhulka een, dhismaha badan marka hadda waxaa ii muuqanayaa een, dhirta badan dhir badan oo aanan magaalada ama magaalooyinka somalilan ku arki jirin baa muuqataa Een, tacab badan baa runtii aan geliyey een, aniga iyo tiimkayguba Een, dhir badan baa oo qurux badan oo aan adduunka kala keenkeena baan ku een, beernay Een, qalab badan baan geliyey oo aan soo iibiyo standardka caalamka walaal ah xagga sida kajooyinka xagga sida cuntooyinka lagu sameeyo Een, because waxa weeyaan maadaamaad hudheel furatid een, dadkeen hudheelada ma qiimeeyaan waxayna waxbaa laga cunaya bariis iyo baastan kuwa waynu yaacnaan laakiin hudheeladu macno badan bay adduunka ugu fadhiyaan marka waxaasa igu kaliftay walaal inaan hudheelkan maanta aan daah furno waxaan ku faraxsanay in madaxweyne xogooyeenka somalilan ka soo qayb galo marti sharaf badan oo eh, somalilandera inay ka soo qayb galeen Een, walaalkay cabdirashiid oo meel fog iga yimi oo maraykan ka yimi oo in hawshan aniga ilaa ag- qabto maanta wuu i soo booqday aabbahay oo maaragtay een, ilaa iyo maalintii garab taagnaa iyo hooyaday oo labaduba ila jeclaayeen halkan inaan dhammeeyo oo aan runtii aan anigu wakhti badan aan odhan karo wakhti badan baan geliyey waxaana waxaan u geliyey annagu maba aha barofad ka sameeya laakiin waxay ila muuqatay inay u baahan tahay waddankeenu meelaha noocaasa inaynu ku dalxiisno een, inaynu yacnii dhallinyaradeennu tahriibta ay ka baaqdaan oo ay se meelaha qurux badan se sawir lasoo dira facebook la dhigo ama instagram la dhigo ama snap la dhigo ay isleeyihiin alla meesha idin geeya marka waxaan ka- waxaan- waxaan ho- ilaahay waxaan ka baryayaa inay halkan jeclaadaan een, wax kaloo kasii badan inaan kusii kordhino Een, qorshahayga wuxuu ku jira berbere ku dhidan sii ballaariyo burca inaan gaadhno een, waddanka eh, daafihiisa oo dhan inaan wada gaadhaan jecelnahay mar een, hadduu ilahay waqtigu noo saamaxo dee intaasaan aniga ii- maantana farxad gaara bay aniga sad ahaan ii tahay
waa hagaag wariyaha v o eda ayay sado maxamed siciid u waramaysay waa qadar maxamed cakule markana qodob ka mida qodobadii wararkeena ugu waaweynaa haddaan dib idiin xasuusiyo magaalada koonfureed ee dalkaasi ukraine ku taala ee la yidhaahdo maripol ayaa waxaa maanta ay quudaraynaysaa inay aragto in ruushka uu qiimeeyo gargaarada bani'aadanimo in la geeyo magaaladaasi ayna ogolaadaan in dadka laga soo daadgurayo waxaan qabnaa rajo aad u weyn waxaan rabnaa in aan ku dhowaano magaaladaasi laakiinse weli ma caddo intan ay dhacayso sidaasi waxaa yiri afhayeen u hadlay hay-adda laanqeyrta cas lana yidhaahdo magaciisa ewan watson kolonyo gaadiid ayaa gaarsiiyey gargaarada goobtaasi ayadoo sidoo kaleetana basas waaweyn ay u istaageen khamiistii inay soo saaraan dadka halkaasi ku go'doonsan ma danaynayaan inay dadka madowga ah ay sida dhabta ay tahay sida kuwa cadaanka ay ula dhaqmaan ayaa sidaas waxaa yiri mid ka mida dadka degan magaalada colombos nin la yiraahdo tepe waxaa kaleeto uu sheegay in maraykanku uu diyaarinayo inuu soo dhoweeyo tobanaan kun oo dad qaxootiya u dhashay dalka ukraine kana soo cararaya dagaalka halkaasi iyadoo ay sii wadaan dhinaca kale ayuu yiri masaafiriinta dadka u dhashay afrika iyo sidoo kaleeto wadamada caribianka kuwaas oo dib loogu celinaya dalal aan xasiloonayn iyo rabshado ay kasoo carareen madaxweynaha dalkan maraykanka joe bidenna waxa uu sheegay khamiistii shalayto inuu amray in la sii daayo hal bilyan oo barmiil oo saliid ah maalin kasto taasi oo laga soo saaraya keedka shidaalka maraykanka muddo lix bilood ah madaxweynaha ayaa sheegay in tallaabadan ay tahay mid la rabo in lagu dhimo qiimaha shidaalka ee hawada isku sii shareeraya tan iyo markii cunaqabataynta la saaray wadanka ruushka madaxweynaha maraykanka ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay in arintan ay ka dhalatay cawaaqibka ruushka lagu dhigay ee dagaal ukraine madaxweynaha ruushka valadimir putinna waxa uu dalbaday ajaanibta dalkiisa shidaalka ka qaata inay lacagta wadankiisa ugu bedelaan markana ku soo dhowaada dhinacii heesaha dabacsan
dibadeeq mid hoodane mareera hawrinan hareeriya waxaad haabanaysiyo himiladii bislaati waxaad haabanaysiiyo himiladii bislaatee heeskaasi ku jira hadalka ee xasan aadan samatar ayaan kusoo gebagabeynaynaa guud ahaanba idaacaddeenii galabnimo waa anigoo sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o e da oo idinle intaynu caawa mar kale ismaqli doonno isma dhaafna haatan